galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa galab sabtiya sideedda bisha juun sanadka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo halkan washington waa sagaalkii aruurnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com sidoo kale efemiyada magaalooyinka geeska afrika ayaad naga dhegaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinayaan guda jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah doorasho taariikhi ah oo dalka denmark ka dhacday oo laga guulaystay xisbiyadii dadka ajnabiga ah fuquuqi jiray waxaa la rajeynayaa siyaasadii denmark ay ku shaqayn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajnabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadka dadka la siin jiray ee ajnabiga ah ama qaybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xukunkii shalay maxkamad ku taalla gobolka minnesota ay ku riday maxamuud nuur oo horey uga tirsanaa biliiska magaalada minneabolis waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka hores waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saaka waaberigii la sheegay iyadoo aan wax dagaal ah ka dhicin inay la wareegeen gacankuhaynta tuulada af urur oo qiyaastii sagaashan kilomitr dhinaca koonfur kaga beegan magaalada boosaaso xarunta gobolka bariya puntland qabsashada al-shabaab tuuladan ayaa timid kadib markii soddonkii bishii mey aynu kasoo gudubnay ay ciidamada daraawiishta puntland isaga baxeen saldhigyadii ay ku lahaayeen halkaas sida uu v o a u sheegay qof ka tirsan dadka tuuladaasi ku nool wax khasaaraha oo ka dhashay la wareegitaanka kooxda al-shabaab tuuladaasi ayaan la sheegin ilaa iyo hadda sababta ay ciidamada puntland uga soo baxeen tuulada afarur ayaan sidoo kale caddayn waxaana maamulka puntland uu yahay mid uusan ilaa iyo hadda ka hadlin in ciidankooda ay halkaasi ka soo saaraan iyadoo xaaladda kasoo cusboonaatay tuuladaasi aysan sidoo kale ka hadlin tuulada afurur ayaa dhowr goor hore waxaa ka dhacay dagaal iyo iska hormaadyo dhex maray ciidamada puntland iyo al-shabaab kuwaasoo geystay khasaare isugu jira naf iyo maal madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maraykanka iyo mexico ay ku heshiiyeen sidii dadka muhaajiriinta ah ee maraykanka uga soo tallaabay xadka mexico loo xakamayn lahaa halka maraykankana uu ka baaqsaday in uu canshuurta ku kordhiyo alaabaha ay mexico usoo dhoofiso gudaha dalkan maraykanka qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu madaxweyne trump ku sheegay in aysan dhaqan geli doonin canshuurtii la qorsheeyey in maalinta isniinta ah ay ka bilaabato wax soo saarka mexico ee la keeno gudaha dalkan maraykanka kadib markii ay labada wadan heshiis ka gaareen arrimaha soo galootiga mexico ayuu sheegay in dhankeeda ay tallaabo adag u qaadi doonto sidii ay u xakamayn lahayd muhaajiriinta soo mara dalkeeda ee usoo tallaaba maraykanka
ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed ayaa ku booriyey generaalada maamula suudaan iyo hogaamiyaasha mucaaradku inay isku dayaan dejinta qalalaasaha siyaasadeed ee ka tagan dalkaas taniyo inta xukunka looga tuuray dibadbax waddankaasi ka dhacayay madaxweynihii waddankaasi maamulayay muddada dheer cumar xasan al bashiir dooday wadaxaajoodyo socday maalintii oo dhan hadda waxaan dhihi karaa waxaa jira horu socod wadahadal oo miridhalah ayuu yidhi afhayeenka ra-iisul wasaaraha ethoobiya belena simon oo ka mid a wafdiga abiy axmed wafdiga xurriyadda iyo isbeddelka ayaa soo bandhigay mabaadidooda iyo shuruudo ka hor inta aan laga doodin geedo socodka siyaasadeed waxayna sheegeen in marka horeba golaha milatarigu u aqoonsaday in dembi uu dhacay marka xigana in la sameeyo guddi baaritaan oo caalami ah si ay u baaraan dhacdooyinkii dhacay iyo in la soo daayo dhammaan dadkii loo xiray arrimo siyaasadeed iyo kuwii la xukumay ee kasoo horjeeday maamulkii hore oona u ololeynaya xorriyadda dadweynaha iyo xorriyadda warbaahinta abiy axmed ayaa lagu ammaanay dib u habeyntii uu ku sameeyey gudaha etoobiya iyo nabadeyntii uu ka dhexdheliyey dalkiisa iyo dalka dariska ay yihiin eritrea oo muddo dheer colaad dhinaca xuduudda ay ka dhex aluusanayd
militariga maraykanka ayaa siiyey dowladda turkiga ilaa iyo dhammaadka bisha julaay si uu u joojiyo inuu dowladda ruushka ka iibsado hanaanka difaaca hawada isagaoo digniin ku bixinaya haddii aysan taas samaynin ay ka saari doonto guud ahaan barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee f shan iyo soddon ee guud ahaan isbahaysiga neto kusimaha xogayaha wasaaradda gaashaandhigga maraykanka batrig shanahan ayaa warqad digniina u diray dhiggiisa dalka turkiga isagoo sheegaya in tababarka duuliyaasha turkishka ah ay dhammaan doonto koob iyo soddonka julaay islamarkaana aan turkiga loo ogolaan doonin in ay qaadato ugu dambeyntii afarta diyaaradood ee f shan iyo soddon ee ay ka soo iibsatay maraykanka haddii ay kusii dhaqaaqdo inay ka iibsato ruushka waxa uu sidoo kale ka digay in isbahaysi in iibsashada turkiga ee hanaanka difaaca hawada ee ruushka ee s afar boqol uu halis ku yahay xiriirka turkiga ee maraykanka iyo guud ahaan ka neto
door wanaagsan dhegaystayaal galab wanaagsan ayaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan markana kusoo dhawaada qodobada kale aan idaacadda idinkugu hayno garsoore ku sugan maxkamad ku taala magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ayaa xabsi labaiyo toban sana iyo bara ku xukuntay maxamuud nuur oo ahaa askari ka tirsanaa biliiska magaalada minneabolis xukunkan ayaa yimid kadib markii xeer beegti ka kooban labaiyo toban qof ay ku heleen maxamuud nuur inuu dil u geystay haweeney u dhalatay dalka australia faahfaahin warkan waxaa inoo hayaa maxamuud mascade maxamed nuur oo hore uga tirsanaan jiray ciidanka booliiska ee magaalada minneabolis ayaa maxkamadda degmada hanibin ee gobolka minnesota waxay maanta ku xukuntay labiiyo toban sano iyo lix bilood oo xariga maxamed nuur ayaa bishii abril ee sanadkan xeerbeegti dhegaysanaysay eedo kadhana waxa ay ku heleen laba fal dembi oo ahaa inuu dilay justin rusjek oo loo yaqaanay justin daymond maxamed nuur ayaa sanadkii labada kun toddobiyo tobankii waxa uu toogtay justin daymond oo iyadu booliiska u wacatay si ay u diiwaan geliso faldembiyeed ay sheegtay markaa inuu ka dhacayay dibadda dambe ee gurigeeda ka hor intii maxkamaddu aanay xukunka ku ridin maxamed nuur ayaa waxa uu maxkamadda ka hor sheegay inuu ka xun yahay in justin daymond ay gacantiisa ku dhimatay waxa uuna xusay in cabsi uu dareemay darteed uu toogashada u geystay balse markii uu arkay justin daymond oo naftu ay ka baxayso uu si weyn u argagaxay islamarkaana uu xaqiiqsaday inuu qaldamay maxamed nuur ayaa qoyska justin daymond ka raaligeliyey toogashada gabadhooda
in ku filan cudurdaarka ma bixin karo weligeyna ma awoodi doono inaan soo celiyo khasaarihii aan u keenay qoyska reer rusjek garsoore ma doonayo inaan reerkayga waayo ma doonayo inaan wiilkayga noloshiisa ka maqnaado marka laga yimaado waxaan doonayo marka laga yimaado waxa aan ka cabsanayo waa inaan oggolaadaa inaan anigu arrintan geystay noloshayda inta ka hadhayna aan la noolaan doono dhinaca kale justin daymon lamaanaheedii dan daymon ayaa isna qoraal uu iyada ugu tala galay waxa uu ka akhriyey gudaha maxkamadda waxuuna aad ugu dheeraaday sawirka nolosha ay rabeen inay wadaagaan iyo sida uu u tabay waxa uuna yidhi
ma aqaano waxaana sida ay kuugu dhaceen aniga iyo adigaba labadeennuba waxaannu ahayn dad u laab furan inay dadka kale u naxariistaan jacaylkaagu waxa uu qalbigayga ku abuuray qaabab aanay ogayn inaan wax u jeclaan karo
maxamed nuur ayaa noqonaya booliiskii ugu horreeyey gobolka minnesota ee xabsi lagu xukumo dembi uu geystay isagoo shaqadiisa ku jira awgeed jaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa go'aanka maxkamadda waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid cadaaladda hareer marsan cabdinaasir xirsi oo loo yaqaano gani waxa uu ka mid ahaa dadka sida joogtada u imaan jiray maxkamadda intii ay socotay maxkamadeynta maxamed nuur waxuuna rumaysan yahay in xukunka lagu riday maxamed nuur uu ahaa mid ku salaysan midabkiisa iyo diintiisa balse aan u ahayn mid loo maray waddada lagula dhaqmo dembiyada ay geystaan booliiska kale
kiiskani wuxuu ahaa kiis ka duwan oo aan cadaaladdarra xoog badan ay ka dhacday waxaanan dhihi karaa boodhkaas black muslim immigaranti isgilti taas weeyaan wax sidaana leenahay maxamed nuur ayaa waxa uu ka mid ahaa soomaalidii ugu horraysay ee ka mid noqotaa ciidanka booliiska ee gobolka minnesota waxa uuna haatan booliiska soomaaliyeed ee gobolkan ay tiradoodu gaaraysaa labaatan iyo saddex askari halka laba-iyo toban kalena la filayo inay dhowaan ku soo biiraan ciidamada booliiska ee magaalooyinka kala gedisan ee gobolka ka howlgala hase ahaatee jaaliyadda soomaaliyeed ayaa xukunkii maxamed nuur kadib waxay walaac weyn ka muujinayaan ka mid noqoshada booliiska gobolka nuur cabdulaahi cabdiraxmaan waxa uu ka mid ahaa jaaliyaddii maanta isugu soo baxday maxkamadda degmada xanibin haddaa booliis tahay oo nin soomaaliyeed aad tahay isweydii maxaa u noqotay booliis ma lacagtaa ma taytalkaa haddee tahay lacagta shaqooyin badanaa jira oo mataqaanaa lacag badanaa ka subin kartid hadday tahay taytalka boqolaal shaqaa maxaa jiraan oo taytalka ka fiican oo ka darajo fiican oo matabeler ku aadaysid aa ka helaysid isweydii maxaa u noqotay waa ujeedda maanta wax ku dhacay nuur beri aday kugu dhici karaan dhinaca kale ururka isutaga booliiska soomaalida ee maraykanka ayaa bishii hore qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inkastoo aanay ku qancin go'aankii xeerbeegtida ee ka dhanka ah maxamed nuur haddana inaanu ka horjoogsan doonin inay sii wataan shaqadooda iyo dhisidda kalsoonida bulshada ay u adeegaan maxamed nuur ayaa sida ay maxkamaddu sheegtay waxa uu ku xirnaan doonaa xabsi ku yaalla magaalada st cloud ee gobolka minnesota oo ka mid ah magaalooyinka ay soomaalidu ku badan yihiin labiyo tobanka sano iyo barka lagu xukumay maxamed nuur ayaa sida uu qabo sharciga minnesota waxa uu xabsiga ku jiri doonaa saddex meeloodu laba meel maxamuud mascade v o a minnesota
galab wanaagsan dhegeystayaal sida aad warbixintaas ku dhegeysanayseen xukunkaasi lagu xukumay xabsiga labayo tobanka sano iyo barka sarkaalkaasi maxamed nuur waxa uu dhacay shalay dhegeystayaal ee muusan dhicin maanta waxaanu ka cudurdaaranaynaa in warbixintani ahayd mid shalay lasoo diro aan dhegeystayaasha xilliga dambe ee maraykanka ay ahayd markaasi sidaa daraadeedna aanu ka cudurdaranayno inaan idin sheegnay in maanta uu dhacay balse uu xukunku yahay mid shalay dhacay caashay maxaynu xigaa dalka denmark xisbiyadii beri awoodda badan ku dhex lahaa yurub ee hanti wadaagga ah ayaa tobannaankii sannadood ee ugu dambeeyey sii daciifayey sanadkanna hoos u dhacooda waa uu sii socdaa marka la eego xubnaha ka soo galay baarlamaanka yurub dalka jarmalka hogaamiyihii xisbigaasi ayaa shaqada ka tegey markii uu xisbigiisa natiijo wanaagsan gaari waayey laakiin dalka denmark xisbiga dimuqraadiga ee hantiwadaagga ee democratic socialist ayaa ku guulaystay doorashada kadib doorashadii qaran ee wadankaasi ka dhacday arbacadii lasoo dhaafay waxa ay ka adkaadeen xisbiyada midigta fog ee cunsuriyeeya dadka soo galootiga ah iyo sidoo kale guud ahaan muslimiinta soomaalida ku nool dalkaasi ayaa soo dhoweeyey guuldarada xisbiyadii u daraa iyo sidoo kale guusha xisbigan oo ay aaminsan yihiin in uu u dabacsan yahay dadka ajnabiga ah haddaba doorashadan iyo saameynteeda ayaa maxamed colaad xasan waxa uu wax ka weydiiyey sahre maxamuud cali oo ka tirsan xubnaha kana mid a xisbiyadan sooshalka waxaana uu weydiiyey bal siday waxu dhaceen doorashadii ka dhacday dalkani denmark ayaa shacabku waxay u codeeyeen oo ay talada gacanta dib ugu soo celiyeen xisbiyada garabka midig waxayna talada kala wareegi doonaan xisbiga garabka bidix oo uu hogaamin jiray ra-iisul wasaarihii hore ee dalkani lasluga kaasmuusan haddaba xisbiyada garabka midig oo uu hogaaminayay xisbiga social dimuqraadiga ayaa helay codad dhan koob iyo sagaashan cod halka xisbiyada garabka bidixna ay heleen boqol kiiba toddobaatan iyo shan haddaba saddexdan xisbi ma aragtay heshay boqol kiiba afartan iyo shan cod oo iyagu meeshii ay raacaan soo dhisi doonto dowladda ayaa waxaa haatan socda wadahadal siyaasadeed oo midba midka kale uu la sameynaya ama xisbiyada xisbiyada kale waa gartay haddaan sidii doorashadu dhacday iyo si loogu guulaysta halkaa uga gudubno sahra doorashadan marka la fiiriyo doorashooyinkan yurub ka dhacay sanadkan saameyn bay mar walba ku yeeshaan dadka soo galootiga ah muslimiinta soomaaliduna ay ku jirto maxaa saameynahoo ay ama guushan xisbigan u gaaray oo dabcan filayo in markii ugu horreysa ay tahay sideed sannadood oo guushna guul noocana gaaro waxay kusoo kordhinaysaa dadka ajnabiga ah muslimiinta soo galowga ama kuwa laga tirada badan yahay wadankaasi ku nool maxamed waa runta sideedii san sano ee ugu dambeysay waxaa talada dalkani hayay garabka liberaalka ama bidix waxaana la rajeynayaa in xisbiyada garabka midig ay wax badan iska bedelaan siyaasadooda weli waxaa soconaysa wadahadal siyaasadeed oo ay wadaan xisbiyada ku kaabaya social dimuqraadiga ee radicaalka s f ka iyo inhislistiga oo dhammaantood ku shaqeeya aragtida cadaaladda iyo sinaanta saddexdan xisbi sidaan kuu sheegay waxay heleen codod dhan shan iyo afartan kursi waana xisbiyada inta badan u dooda xuquuqdooda in la siiyo dadka ajanabiga ah ama dadka soo galootiga ah doorashadani oo ahayd tii ugu xasaasiyad badneed abid ee soo marta dalkani den denmark gaar ahaan ajanabiga ku nool ayaa maaragtay waxay dhammaantood u wada codeeyeen xisbiyada iyagu garabka midig ah taasi oo keentay in doorashaday dhacday ay dalka denmark ku guuleystaan xisbiyada garabka midig ama dimuqraadiga runtii soomaalida iyo dhammaan dadka kale ee ajanabiga ah ee ku nool dalkani denmark ayaa si aada usoo dhaweeyeen doorashadani ay ku guuleysteen garabka social demoqraatiga waana wax la rajeynayay sababtoo ah waxaa socotay cambaign aada u culus oo ay ku jireen dadka ajanabiga ee markaas codayn kara in ay u codeeyaan xisbiyadan taageera dadka ajanabiga iyo dadka soo galootiga ah waxaa xusud mudan maxamedow mary fakadekson oo noqonaysa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkani denmark ayaa ah gabadhii ugu da-da yareed ee abid soo marta taariikhda inta la og yahay dalkani denmark waana koob iyo afartan jir waa gartay dalka denmark markaan eegno sanadihii u dambeeyey waxaa hoos u dhacayay dadka soo galowga ah ee magangelyada u doonaya wadankaasi soomaaliduna ay ku jirtay waxaan sidoo kale xusuustaa in qaar ka mida soomaalidii ku nooled wadankaasi sharciyada lagala noqday ama masaafuris loogu hanjabi jiray bal arrimaha iyagu maxaa iska bedelaya kula tahay haddii xisbigan meesha uu dowladda soo dhiso oo si fiican u qabto talada waddankaasi sida la rajeynayo oo dadkuba ay sheegayaan maadaama ay ku guuleysteen social demoqraadiga ama xisbiyada kale ee socialka ka hoos shaqeeya ay heleen codad aada u tiro badan waxaa la rajeynayaa siyaasadii denmark ay ku shaqayn jirtay inay wax badan iska bedeli doonaan xagga ajanabiga iyo sharciyadii lagu adkeyn jiray iyo sharciyadoo laga qaadanayay iyo waxyaabo badan oo xagga qarashaadkii dadka la siin jiray ee ajanabiga ah ama qeybta integrationka ku saabsan ee la xakameeyey ama la yareeyey in wax badan isbedelay ayaa la rajeynaya waana tan keentay in guud ahaan dadka ajanabiga ah ee ku nool dalkani denmark ee awoodda u lahaa ama codayn karay ay u codeeyeen xisbigan social demoqraatiga iyo xisbiyada kale ee ka hoos shaqeeya marka waxaa la rajeynaya waa in siyaasaddii xagga ajanabiga ay wax badan iska bedelaan waxaana socoto wadahadal siyaasadeed oo ay xisbiga soshaalka la qaadanayaan xisbiyada kale sida radicaalka midka la dhaho sfka iyo inhislista kuwaasi oo ku doodaya maadaama codadkan ay siiyeen dad ajnabi ah in waxyaabihii lagu galay heshiiska ay meesha ka muuqdaan oo xagga sharciyadii la adkeeyey hore loo adkeeyey sidii loo qafiifin lahaa
taasi waxay ahayd sahro maxamuud cali oo ka tirsan xubnaha mid ka mid ah xisbiyada sooshalka ee dalka denmark islamarkaana ah weriye degan dalkaasi waxay khadka teleefonka ugu waramaysay maxamed colaad xasan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waa kan jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sarkaal ka tirsanaa ciidamada biliiska soomaaliya ayaa toddobaadkan la sheegay inuu isku dhex daldalay xerada ciidamada sheelare ee degmada xaamarjajab ee magaalada muqdisho marxuumkan oo lagu magacaabi jiray cabdi cali seed ayaa la tilmaamay inuu isdaldalay isagoo xidhan lebiska ciidanka biliiska iyo derajada gaashaanla dhexe deeqa axmed xasan oo ahayd afadii u dhexi jirtay sarkaalka la sheegay inuu isdaldalay ayaa v o a u sheegtay in dhibaatooyin waayadanba ay la soo dirsaen qoyskiisa islamar ahaantaasina loo sheegay inay ka guuraan guri ay ka degnaayeen xerada sheelare oo la tilmaamay in dib loo dayactirayo qaabka u ku dhacan waxaa weye ninku sarkaal booliiska buu ahaa dhulkiibaa meel beli dowlad beleeda aanu deganayn meeshiiba waxaa lagu yidhi waa loo baahan yahay ka guura adoguba lix sanoba baagamuudu ahaa wuxuu yidhi taliya anugu waxaan ku guurana ma haysto baagamuddana waan ahay xoogaa jaanis fiican halaysiiyoon ama aan madaxda wax ku warsado ama aan kira ku kuraadsado afar beri guri laguma guuri karee afar beri marka wuxuu yidhi salay taliya kuma guuri karee waqti fiican hala ii qabto jaanis hala ii siiyo waxaas iska dhaafaa lalahay shalay baa naloo yimid wuxuu yidhi baaldoos baan marinaya guriga iyo ilmaha markaas kadib wuxuu waxaa dhacay wuu baxay waxay dhaheen waan duminaynaa dumiyuu dhaa shaqada kama hor istaagaaye way dacweeyeen xafiiskii waa lagu dacweeyey taliyaha xafiiskii waa laga soo wacay wuu tegey goortuu tagay oo yidhi taliyaha laii gudbiyana waxay dhaheen qolada xafiiska joogtay berri baa lagu imaanayaa guddi baa loo xil saarayaaye ord gurigaaga ku laabo markuu dhiimada waxba dareena ma jirin waan wareysto waxaan ku yidhi war maxaad xog soo heshay oo taliyihii ma la kulantay oo mayuu yidhi taliya lama kuline waxaan la kulmay afhayeenkii wuxuu igu yidhi guddi baa loosoo xil saarayaa haddii meesha boos lagaaga heli karna waa lagaa siinaya haddii kaleetana guddigu wuxuu soo saaraa yaa wax lagu dhaqaaqaya hadii la yidhahda gurigaadi ku laaba laysoo dhahay anaa ku celiya waxaan aday taliyaha booliiska in dhexdiina lamara maba ahaynba hadduu xafiiska fadhiyay inaad sugto oo lagu gudbiyay ahayd waxay igu dhaheen u yidhi waa mashquulsan yahay hadda mana helayside iska laabo gurigaaga ku laabo san sac haddaan ka seexanayna saakay labadii saac gooran soo toosnay shaqadii ilmihii wixii kala haaweeyan kala agaasimay xeerada dhexdeeda waxaan ka war helnay askartii oo kale ordaysa markaa idhi maxaa dhacay waxaa la yidhi ninkaagiba meelaha meeshaan yaalla oo xerada dhexdeeda ah cid kale uma imaanin banaanka loogama imaan cadow kale ma soo gelin meel shabaab soo galay maaha anigu kolay shaksi baan ahay oo maydkii ma kor istaagin laakiin ayagu waxay ku dacwoonayaan isagaa isdilay ayagaa ka mas-uula dhibkii meeshaas ka dhacay hadday uur ku geysteen iyo hadday af ku geysteen ba adduun iyo aqraba iyaga wax laga weydiinaya taasi waxay ahayd deeqa axmed xasan oo ahayd afada cabdi cali seed oo ka tirsanaa ciidamada biliiska oo toddobaadkan la sheegay inuu isku daldalay gudaha magaalada muqdisho ciidamada maraykanka ayaa toddobaadkan sheegay inay xubno ka tirsan kooxda daacish ay ku dileen duqayn afartii bishan ka dhacday buuraha golis ee gobolka bari ee soomaaliya duqayntan ayaa ahayd tii toddobaad ee bishii u dambeysay la beegsado kooxaha daacish iyo al-shabaab oo buuraha goolis ku sugan waxaannu sii wadi doonnaa inaan cadaadis saarno shabakadaha argagixisada soomaaliya si dowladnimadu ay u hanaqaado ayuu yidhi genaraal william west oo ah agaasime ku-xigeenka howlgallada taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom toddoba qof ayaa ku dhimatay tiro kalena way ku dhaawacmeen dagaal toddobaadkan ka dhacay deegaanka taragaduud oo ka tirsan gobolka galgaduud wararka ayaa sheegaya in dagaalka u dhexeeyey laba maleeshiyo beel waxaana uu daba socdaa dilal horey deegaankaasi uga dhacay odayaasha ayaa lagu soo warramayaa inay wadaan dadaallo lagu qabuujinayo xiisadda labada beel ee gobolka galgaduud wadadega dhex martay toddobaadkan hay-adda laanqeyrta cas ee i c r c ayaa waxay ku guulaysatay in ay maxaabiis isu dhaafsiiyaan maamulada puntland iyo somalilan kadib dagaalkii tukarakh ka dhacay gobolka sool oo dhinacyadu maxaabiis ay kala qabsadeen maxaabiista la isdhaafsaday ayaa la sheegay inay toddobiyo toban ahaayeen kuwaas oo labada dhinac gacanta ugu jiray tan iyo bishii mey ee sannadkii hore anise xuseen oo ka tirsan hay-adda laanqeyrta cas ee barnaamijkani fududaysay ayaa v o a sharaxaad ka siisay maxaabiista ay dhinacyadu isweedaarsadeen ee puntland iyo somalilan xubno ka tirsan ciidamada somalilan iyo puntland ayaa dib lagu celiyey guryahooda guddiga caalamiga ee laanqayrta cas ayaa gacan ka gaystay hawshaaniti laanqayrta cas kama aysan qayb qaadanin wadahadallada siyaasadeed ee sababay sii deyntooda hawsheenna keliya waxay ahayd inaan xaqiijinno in dhammaantooda si ammaan ah iyo si iskooda aan hargeysa iyo garowe ka kala geyno waxaan rajaynaynaa in dib u noqoshadooda ay u keento qoysaskooda farxad maadaama ay ciidda isla wada joogi doonaan taasi waxay ahayd anise xuseen oo ka tirsan laanqeyrta cas kana hadlaysay maxaabiis ay isweydaarsadeen somalilan iyo puntland weli barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka aynu ku guda jirnaa toddobaadkan qaramada midoobey ayaa ka digtay in shan milyan iyo afar boqoloo kun oo soomaaliya ay saamayn doonto abaaro sii xumaanaya oo ka jira gobollada waddanka soomaaliya waxaana ay sheegtay in dadkaasi halis ugu jiraan bilaha soo socda cunoyari aad u daran haddii aan si degdeg ahi loo helin gargaar nafbadbaadina hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobey u n h c r ayaa waxa ay sheegtay in abaaraha la xidhiira cimilada ay si joogtahay uga dhacaan waddanka soomaaliya taasoo ay sheegtay inay xaaladda ku sii xumaysay malaayiin soomaaliya oo markii horeba barakac ku joogay qaybo ka mid a gudaha dalka soomaaliya uncr waxay sheegtay in abaarta hadda jirta ay sanadkan keliya ilaayo hadda barakicisay konton kun oo qof oo soomaaliya rabshado ayaa toddobaadkan ka dhacay qaybo ka mid a ismaamulka soomaalida etoobiya rabshadahaas oo u dhexeeya qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ayaa jabhadda onalef oo dhowaantan heshiis la gaartay dowladda dhexe ee etoobiya ayaa war qoraala ay soo saartay waxa ay kaga hadashay banaanbaxyo rabshado watay oo ka dhacay magaalada wardheer ee gobolka doolow ee ismaamulka soomaalida banaanbaxyadaas ayaa intii ay socdeen waxaay ciidamada biliisku xirxireen dad badan qaar kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo afhayeenka ururka onalef cadaani hirmooge ayaa v o a sharaxaad ka siiyey banaanbaxyadaasi iyo sida ururkooda ay u arkaan ficilada ilaayo hadda dhacay
ka dhacay gobolka doolo iyo deegaano kaleba oo kuwa jabhadda ku saabsan kuwa shacabka iyo dawladda ku saabsan waxaa jira arbacadii tagtay in banaanbaxyo ka dhaceen gobolka doolo gaar ahaan magaala madaxda gobolka ee wardheer banaanbaxyo oo ay dadweynuhu cabashadooda iyo tabashadooda ay ku muujinayaan oo si nabadgelya deedna ay ciidamada ammaanka iyo ciidamada dawladdu ay si xun ula dhaqmeen oo gacanqaad badan iyo qalalaaso ka dhacay oo ay saamaysay xafiiskii onlf inay ciidamadu jarjaraan calankii in xubno onlafa la xidho in eed dusha laga saaro muxuu ahaye onlf dadweynaha cabashadoodana aada loo qoonsanayo oo dawladdu aynoo ekeen nidaam dimuqraadiya inay tahay oo habkii hore ee dadka la caburinayay ee ciidanku burhka dawladda ahaa dawladdu ay dadka iyo dalka lahayd ee shacabkuusan dawladda lahayn habkii hore dhaqamaha baa muuqda waxaa kaloon kaga hadlaynay dhibaatooyin firirsan oo ka dhacay deegaano kala duwan oo dhulka soomaalida ah oo maamulada hoose ee degmooyinka iyo gobolada ay xubnaha onlaf iyo xafiisyadooda iyo calankooda iyo dhaqdhaqaaqooda ay ay ay ku ku xadgudbayaan si ka baxsan heshiiskii dawladda etoobiya onlaf dhex maray si ka baxsan dhaqanka siyaasiga ee dowladda etoobiya hadda ay ku dhaqanto layda dimuqraadiga etoobiya ka ka fidaysa inayna ka dhaqangelin baad moodaa meelo badan dhulka soomaalida kaasi waxa uu ahaa caddaan hirmooge oo ah afhayeenka ururka onalef oo v o da toddobaadkan la hadlay dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkana intaas ayaan ku soo gebagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hambalyada iyo heesaha
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhammaalka ugu horreeya dhankayga ibraahimo waa tahaniyad dhalasho waxaana diraya dadka kale ah mustafe maxamed xirsi cali aadan maxamed nimcaan jaamac maxamed aamine aadan maxamed iyo maxamed ciise maxamed sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin cabdiraxiin axmed nuur giindhe cabdi maxamed diiriye iyo suuri maxamed diiriye dhammaan dadkaas oo kala jooga burco hargeysa iyo dalka dibaddiisa iyo weliba gudihiisa waxay tahniyad dhalasho ay hawada u marinayaan faadumo yuusuf cabdulaahi iyo saygeeda qaaliga ah baa layidhi maxamuud aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan waxaanu leenahay bay yidhaahdeen noqo ubadkii soo barbaara oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin
dhambaalka namahaad hobeeya ayaa jabuuti nooga soo diray waxaana uu jecel yahay inuu halkan ka salaamo wuxuu yidhi hooyaday saynab aadan maxamed gaab oo ku nool raaso iyo walaalahay buu yidhi oo ku kala nool dunida daafaheeda sidoo kale waxaan salaamayaa buu yidhi dhammaan asxaabteyda oo ugu horreeyo xasan axmed xuseen abaayo raxme mahdi iyo abaayo nasre shaafi daahir maamo jaad aadan iyo maamo khayro aadan iyo maamo ruqyo aadan waxaana aan leeyahay heestan ila dhegeysta heesta ugu horeysa oo dhegeystayaashaan aan ciyaaraya nuur haye waa heesta faaduma fardowsa waxaana ku luuqeeya fanaanka maxamed suleymaan tubaac bilowda barashada laga fiirsha dhinacyada jinaadinago farqudhaa mabidnowda barashada laga fiirsha dhinacyada jignaadinago farqudhaa isufidinay waxi inanka fogaadon hayga filingaaloy isufidinay ubaxey inanka la fogaano hayga filingaaloy noqda ruux balaagoonka fidnoobo noqda ruux falaagoonka fidnoobo oo fadhimida faan mahamahe noqda ruux baloogaanka fidnoobo noqda ruux balaagaanka fidnoobo oo fadhimida faan mahamahe dumar ugu firrontii haddan faro fara ku dhigay dumar ugu firrontii
dhambaalkan waxaa lagu bilaabay waxaanu salaamaynaa bahda daadihiisa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoona saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah nafiise shariif cabdulqaadir faadimo shariif cabdulqaadir axmed shariif cabdulqaadir cabdulaahi shariif cabdulqaadir iyo cabdulaahi shariif ibraahim cabdifataax shariif ibraahim maxamuud shariif cabdulqaadir iyo injineer borow iyo kamas faarax barre iyo ibraahim shariif buulow yaasiin ibraahim iyo dad kale oo aada u fara badan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa ayaa waxa ay halkan tahniyad dhalasho ay uga dirayaan saruuro ibraahim malaaq iyo cabdulqaadir shariif mukhtaar oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga xagardheer ee dalka kenya wiilkaas oo loo bixiyay bay yidhaahdeen cabdi muriidi shariif cabdulqaadir ducaduna waa xaggiina baa la yidhi waxaanu leenahay adeer noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin aamin heesta kale aan dhegeystayaashana u soo qabanayno nuuro waa hees daranduuriya ibraahinow nasteex ladan iid maxay dhahoosaane gabadhu waxay leedahay budo iyo biyaan ahay oo isu baahane barbarkii imaatidaan baahi weyn u qabaa hasoo baaqanan ballanteena berri waayo busteejadan kugu sugaa bocor iyo bataatina iyo keen nuurow saalim siciid was maxaas yidhi daandureyow fanaanku waxa uu leeyahay ballan ood ii dhigtay maanka baaqa karaa baska minis buuxsamo bashkaleetilen kusoo baxa lele waxbaa ka dhacay waxaanu ku luuqeyn doona fanaaniinta saalim siciid saalim iyo nasteexo ladan dhegeysi wacan
beerta haddii waraab lahayn berigeed ma soo baxdee waa baaqataa beridaa inii balkeed biyo oo la siinine baalasheeda waa bukan beentenya beerta haddii waraab lahayn berigeed ma soo baxdee waa baaqataa beridaa inii balkeed biyo oo la siinine baalasheeda waa bukan beentenya waxaa iigu beertayaa bushigiis la bururaa berigooyi booqataa beela baatehe berigooyi booqataa beela baatehe waxaa iigu beertayaa bushigiis la bururaa berigooyi booqataa beela baatehe berigooyi booqataa beela baatehe shumanka madoogiyo barhiista malaasta dheera dabaawaye farimadii hablootada boqolkee la siiya oo in lagu buraanburaa beerey lagu dumaa shumanka madoogiyo barhiista malaasta dheera dabaawaye farimadii habloodbada boqolkee la siiya oo in lagu buraanburaa beerey lagu yalul dilaneya ku xira bashbashaan ku geeya ballan weyn ku qaadaye bashbashaan ku geeya ballan weyn ku qaadaye shuleeta yalul dilaneya ku xira bashbashaan ku geeya ballan weyn ku marka naa waxaa gacanteeda ku soo dhacay dhambaal salaan ah waxaan lagu bilaabay magacaygu waa maxamed aadan xaashi maxamed waxa uu joogaa dalka zambiya waxaanu leeyahay waxaan halkan ka salaamayaa xaaskayga dhammaan waalidkayga qaaliga ah waxa uu salaamayaa hooyadiis shukri axmed cilmi iyo aabe aadam xaashi xuseen iyo weliba walaalaha oo kale ah amaal cabdiweli cabdicasiis saciido sundus cabdifataax xaliimo sacdiye iyo weliba xaaskiisa hoodan cabdulqaadir xasan waxaan filayaa maxamedow in ay kaa gudoomi doonaan dhambaalkana nuuro wuxuu naga soo gaaray sadiiq aadan xidig iyo fartuun faacul iyo cabdixakiin ibraahim axmed nuur iyo sadiiq cabdixakiin iyo sikriya cabdixakiin iyo qadar dhala dheere iyo waxa ay yidhaahdeen ismaaciil cusmaan bashiir buule iyo maxamed sheekh aadan shire iyo shamso cabdiraxmaan waxaana ay taaniid gaarsiinayaan liibaan faacul iyo marwadiisa faa'id oo gabaray ay ugu dhalatay degmada caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu waa xagganna waxaan leenahay gabadhaas allah ka dhiga tiisu weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeedaba wax tarta aamiin markaana haddaan durayo kaalimihii heesaha haddii aan jallaacino waxaan dhegaystayaasha u soo qabannay heesta xasuus iyo fanaanka asab dheere
hamigiyo xiskayga rajada ku abuuray xoogan dartaa unugyadan xujoobay ogooma helan xanano hamigiyo xiskayga rajada ku abuuray xoogan unugyadan xujoobay ogooma helan xananoorori sirtaad xambaartay ka adna cabkiixin lowga orori sirtaad xambaartay ka odna cabkiixin lowga xagayna udhii beelkiyo xigaalka si anay u moodin xiiso dartayo ilmaya xabiibtee dabaydarmaan xagayna udhii beelkiyo xigaalka si anay u moodin xiiso dartayo ilmaya xabiibtee allana barbarkeen xisaabso adkay ballankii xusuuso allana barbarkeen xisaabso caafimaad la xoojay jacayl ku astaysan xeelada intaada hamiinayso xeero anaa ku haweyn xaqiiqso dareen ambaqada la xoojay jacayl ku astaysan xeelada intaada hamiinayso xeero anaa ku haweyn xaqiiqso afeef waxaad xumayso amaaho dulad ku xasho afeef waxaad xumayso amaaho dulad ku xasho iiso inan xorownay u qoosh nacabkan xildiida alla oorini xanuunje amal weliga xifaltan miyayso inan xorownay u qoosh nacabkan xildiida alla oorini xanuunje amal weliga xifaltan
waa hagaaga dhegaystayaal aanu intaasu ku dhaafna heestaasi xasuus iyo fanaanka asadeere waxaan filayaa inaad ka wada hesheen haatana dhambaaladii aad inoo soo qorteen dhambaalkani waxaa lagu bilaabay waxaanu salaamaynaa bahda daadiyeysa barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan idinka guddoonay saaxiibayaal waxaana diraya dadka kale ah nafiso shariif cabdulqaadir iyo faadumo shariif cabdulqaadir axmed shariif cabdulqaadir cabdulaahi shariif cabdulqaadir injineer borow iyo kamas faarax ibraahim shariif buulow iyo yaasiin ibraahim iyo dad kale oo aad u fara badan oo sidoo kale ay ka mid yihiin cadey cadaani iyo nasro ceynab iyo hindiyo dhaqane iyo salaad guurdoon korneel waraabe iyo falastiin khaliif yuusuf dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay tahan id dhalasho ay u dirayaan saruure ibraahim malaaq iyo cabdulqaadir shariif mukhtaar oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga xagardheer ee dalka kenya waxaana loo bixiyey wiilkaasi cabdi muriidi shariif cabdulqaadir noqo cabdi adeerkii dalkiisa iyo diintiisaba anfaca iyo waalidkiisa aamiin heesta kale dhegeystayaashaan u ciyaarayno waa nasiib waxaa uu dil ugu luqeynayaa qadarkeeyow iyo xaliimo gubaad
nabdigayga jacaylka ku naaxay gobaa nasiib u helo naftaad barkeed tahay nabdigayga jacaylka ku naaxay adaa nasiib u helo naftaad barkeed tahay sameeyey nacaybka fogo sidii dayax nuuraay igu diiqulashaa adaana sameeyey nacaybka fogo sidii dayax nuuraay igu diiqulashaa
Adaan naxariisiyo nidaami baro Adaan sabo kanoogi warkaaga
miya nacabkeenna nasteexu noqdaa miyu nidarkeenna mustaan gaalayaa miyuu nacabkeenna nacabka faseex u noqdaa miyuu nidirkeenna nidirka isqaangelaya
miya nacabkeenna nasteexu noqdaa miyu nidarkeenna mustaan gaalayaa miyuu nacabkeenna nacabka faseex u noqdaa miyuu nidirkeenna isqaangelaya
miya nacabkeenna nasteexu noqdaa waa tahay waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi nasiib iyo codadka khadar keyo iyo xaliima gubaad halka aad kala socoteen waa barnaamijka hambaliyada iyo heesaha oo aad si toosa ugala socotaan idaacaddeenna galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna dhambaalka ugu dambeeya barnaamijkeenna waxaad uu naga soo gaaray dadka kale ah nimcaan jaamac maxamed iyo yaasiin jaamac maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed iyo maxamed ciise maxamed sacad maxamed daahir iyo maxamed cali caalin cabdiraxiin axmed nuur giindhe cabdi maxamed diiriye iyo suuri maxamed diiriye dhammaan reer maxamed diiriye oo isku duuban oo kala jooga daafaha caalamka baa layidhi waxay tahniyad dhalasho ay u diriyaan faadimo yuusuf cabdilaahi iyo seegeeda maxamuud aadan oo uu wiil ugu dhashay magaalada burco gaar ahaan xaafadda hodan ducadan waa xaggiina baa layidhi ibraahimow waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhegis waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhegkiisa u weynaada oo waalidkii iyo dalkiisaba wax tara haye heesta ugu dambaysa ii gaar ahow ayaan daanduray uga tegi doonaa dhagaha dhegaystayaasheenna waxaa ku luqeeya fanaaniinta safwaan halac iyo ayaana barnaamijkan waxaa wajirid kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
ayaan guri biray waxaan gulhantiyey gootaan go'aan go'aan isla gaarnay goor
siyow kalgacal wuxuu galad helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan
ayaan guri biray waxaan gulhantiyey gootaan go'aan go'aan isla gaarnay goor
siyow kalgacal wuxuu galad helaa markay labo guduboor isu gaar noqdaan
gacantaydii duma gaarido gobta ugu habboon kuma gaarayaan
galabkaygiyo rakageesigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan
gacantaydii duma gaarido gobta ugu habboon kuma gaarayaan
galabkaygiyo rakageesigo gidigoo dhammaan kuma gaarayaan
aanaa ku go'o kuma goyn kare goonnibaan adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan gacan shaqo ii gaar ahaw
Ana ku go'o kuma goyn kare gooni baan adiga dhaqo ii gaarahow
Ana kugo kuma goyn kare
gooni baan adiga ku gacalsadee ka shaqo oo ayaan garaca shaqo ii gaarahow
balantanakadebe itakijisa gabdha laga xushaa xushaa guri laga dagaa
sharaftana garadi qof abaad galaa adbaloo gudaa gudaa axdi lala guraa
balantanakadebe itakijisa gabdha laga xushaa xushaa guri laga dagaa
sharaftana garadi qof abaad galaa adbaloo gudaa gudaa axdi lala guraa
gaaridaydii kaasiraadilo uma gabi karee adna guda xeerka
misigaygiyow adiga go'aan digagooyahe ha ka bixin gartaa
gaaridaydii kaasiraadilo uma gabi karee adna guda xeerka
misigaygiyow adiga go'aan digagooyahe ha ka bixin gartaa
ana kugo kuma goyn karee kunibaan adiga ku gacansadee ka shaqo oo ayaan garaca shaqo ii gaarahaw
Ana kugo kuma goyn kare gooni baan adiga ku gacalsadee ka shaqo barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaad dhegaysanayseen heestaasina ah barnaamijka ayay ugu dambeysay waxaa barnaamijka lala socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari iyo ibraahim xasan daandurey halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay galab sabtiya oo wanaagsan haatan waxaad kusoo dhawaataan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
aan ku bilowne kooxda toronto robters ee kubadda kolayga ayaa hal guul u jirta inay noqoto horyaalka n b a da ee dalkan maraykanka oo ay qayb ka tahay kadib saddex kulan oo laba ka mida ay xiriir yihiin oo ay ka gaartay kooxda difaacanaysa horyaalka n b a da ee golden state warriores toronto ayaa laba goor oo isku xigta awood u yeelatay in golden state ay ku soo garaacaan garoonkooda magaalada auckland ee gobolka californiya oo kooxda golden state ay ka dhisan tahay sidoo kale waa natiijo wax ku ool ah oo ay adag tahay in laba kulan oo isku xigta guul lagu gaaro meel dibadda ka ah garoonkaaga oo aad garaacdo kooxda loo tiriyo inay tahay tan ugu awoodda badan kubadda kolayga islamarkaana difaacanaysa horyaalka hadda loo dagaalamayo kawai linor ayaa si weyn oga dhex muuqda kooxda toronto waana ciyaaryahan wax weyn ku soo kordhiyey kooxdaasi oo aan hadda la malaysan karin heerka ay taagan tahay ciyaartii xalay ayaa ku soo dhammaatay boqol iyo shan dhibcood oo ay la timid kooxda toronto iyo sagaashan iyo laba dhibcood oo ay la timid kooxda golden state warriors waxaana hadda loo ballansan yahay kulankii shanaad ee fiinalka kubadda kolayga oo habeenka isniinta ah lagu ciyaari doono garoonka kooxda toronto oo haddii ay guulaysato u dabaaldegi doonta markeedii ugu horraysay horyaalnimada n b a da ee dalkan maraykanka toronto oo la aas-aasay dhowr iyo labaatan sannadood ka hor ayaan weligeed soo gaarin heerka ay maanta taagan tahay waxaana hadda ay doonayaan oo keliya in hal mar ay guulaystaan si ay u noqdaan horyaalka n b eda kawai linorna waxa uu u dagaalamayaa in uu ku guulaysto biladda m v b ee la siiyo ciyaaryahanka ugu qiimaha badan horyaalka n b eda dhinaca kalena idin hazard oo ka tirsanaan jiray kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa ku biiray kooxda sannadkii lasoo dhaafay uu xaalka ku xumaa ee real madrid kadib heshiis lacaga qaali ah ku kacaya oo ay wada gaareen chelsea iyo real madrid kubiirista hazard ee real madrid ayaa soo gebagabaysay waayo toddoba sanno ah oo uu ku sugnaa kooxda chelsea isagoo ahaa laacibka ugu wanaagsan kooxdaasi sannadihii lasoo dhaafay waxaana hadda ay waayo cusub uga bilaabanayaan kooxda real madrid tababaraha kooxda real madrid ayaa hadda ka dhabeeyey mid ka mid ah riyadiisa ugu weyn ee suuqa kala iibsiga kadib saxiixa hazard wuxuuna hadda caagadda u biyeystay ciyaaryahan bogba oo u safta kooxda uu xaalka ku xun yahay ee manchester united zinadiin zidaan ayaa bartilmaameedyadiisa ugu horreeya ee kooxdiisa uu ku xoojinayo ka dhigtay idin hazard iyo bowel bogba markii uu dib ugu soo laabtay kooxda real madrid inkastoo zidaan uu ku guulaystay in kooxdiisa uu keeno hazard oo ka mid ahaa xidigaha ugu wanaagsan horyaalka ingiriiska haddana lama hubo sida ay ugu suura geli karto saxiixa bogba oo kooxdiisa manchester united ay doonayso inay soo dhisto koox xooggan oo uu bogba hogaaminayo xubinteennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal iyo wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha ayaad la socoteen halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a iyada ayaana gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno haddii aan laydmo aniga iyo jamaal axmed cismaan iyo sidoo kale soo saarista uu lahaa bashiir abikar waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteen sidaas iyo nabadgelyo